fiidwacana wanaagsan ee dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa washington waa fiidnimo arbacaa taariikhduna ay tahay ay koob iyo soddonka bisha julaay ee sanadka laba kun iyo afar iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayaga v o a somali com haatana dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gudbinta musharaxnimada jagada guddoomiyaha midowda afrika ee kenya dowladda kenya wax badan bay ugu dhigan tahay in juhdiga iyo waxa ay gelinayso marka aad aragtid guddoomiyaha guddiga midowda afrika sida aad sheegtay dowladda kenya waxa ay sharaxday hogaamiyaha mucaaradka raila odinga iyadoo inta ay tahay haddana waxaa sharaxan dhowr qofood oo riijinka ka mid ah
waxaa kalooda maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dilka hogaamiyahii siyaasadda ee ururka xamaas sidoo kale hogaamiyaha milatariga ee dalka suudaan oo isaguna ka badbaaday iskuday diil iyo weliba barnaamijkii dhallinyarada iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qaar ka mida qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha ururka xamaas ayaa maanta sheegay in ismaaciil haniya oo ah hogaamiyahoodii lagu dilay weerar halkaasi ka dhacay ee dalka iiraan gaar ahaan caasimadooda dahraan waxaanay sheegeen in weerarkaasi uu ka dhacay dalkaasi iiraan oo uu tegay hogaamiyahani si uu uga qayb galo munaasabadda dhaarinta madaxweynaha cusub ee dalkaasi iiraan dhowaan loo doortay war ururka xamaas uu soo saaray oo ay soo dhigeen boggo ay ku leeyihiin telegramka ayay ku sheegeen in haniya lagu dilay guri uu ka deganaa caasimadda dalkaasi iiraan ee dahraan ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ayaa iyaguna sheegay in ilaaladii gaarka ahayda ismaaciil haniya sidoo kale lagu dilay weerarkaasi oo dhacay subaxnimadii hore islamarkaana dhacdadan inay sheegeen baadhitaan ku wadaan sheegay israa'iil ayaa dhinaceeda aan ka hadlin amaba aan faahfaahin ka bixinin weerarkan dalka amaba dilka haniya aan idhaahday ayaa imanaya ku dhowaada toban bilood kadib markii kooxda xamaas ay weerar ay ka fulisay koonfurta israa'iil ay ku dhinteen kun iyo laba boqol qof iyo sidoo kalena laba boqol iyo konton kale maxaabiis ahaan ay u kaxaysteen ismaaciil haniya ayaa madaxa siyaasadda xamaas noqday sannadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii islamarkaana muddo ku noolaa dalka qatar kadib markii uu qasa ka tegey militariga ukrain ayaa maanta sheegay inay soo rideen mid ka mid a diyaaradihii darooniska ee ugu ballaadhnaa ee ruushka uu ku soo qaado dalkaasi islamarkaana ay soo rideen sagaal iyo siddeetan diyaaradaha darooniska ah oo ruushka uu soo diray habeennimadii ciidamada cirka ukrain ayaa sheegay in hanaanka difaaca cirka ee dalkoodu uu sidoo kale soo riday gantaala laga soo hagay dhinacada ruushka kaasi oo beegsanayay gobolka miklev ciidamada amaba aan idhaahday caasimadda ukrain ee kiyev ayaa ahayd meesha ugu weyn ee lala beegsaday weerarkan diyaaradaha darooniska wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay inay soo rideen sagaal iyo toban diyaaradaha darooniska ah oo ukrain ay leedahay kuwaasoo ay ku jiraan koob iyo toban loo soo diray gobolka belgord oo ku yaala xuduudda ukrain ugu dambayntiina boqolaal ka tirsan howlwadeennada wada samada bixinta ayaa maanta baadhitaan ka wada dhoobada iyo weliba burburka hoostiisa ah iyadoo oo ay baadhayaan qaybo kala duwan oo ka mid a goobihii dhulgo uu ka dhacay ee ku yaala koonfurta dalka hindiya halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan boqol iyo koob iyo konton qof sida ay boolisku sheegeen boqol iyo lix iyo siddeetan qof oo kale ayaa sidoo kale ku dhaawacmay dhulgo'aasi oo salaasadii ka dhacay degmada wayaanad ee ka tirsan gobolka kilara ee dalkaasi hindiya iyadoo halkaasina ay guryo ku burbureen dhirtii xididada u soo siibmeen sidoo kalena ay biriijyadii halkaasi ku burbureen sida uu sheegay ayijaaz oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska oo magaciisa intaasi ku soo koobay meydadka dhowr iyo toban qof ayaa la helay habeen barhkii sida uu sheegay sarkaalkaasi halka inka badan saddex boqoloo howlwadeennada samata bixintuna ay ka shaqaynayaan inay soo saaraan dadka ku jira dhoobada iyo weliba burburka hoostiisa sidoo kalena waxay xidheen jidadkii iyo weliba marinadii tareennada ee ay adkayd in halkaasi la maro dhegeystayaal qodobadii wararka ugu waaweynaa waa naga intaasi haatan u diyaargarooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilowna sidii warkaba aad ku maqlayseen hogaamiyihii ururka xamaas ismaaciil haniya ayaa arbacada maanta lagu dilay dalka iiraan sida ay sheegeen ururka xamaas iyo weliba xukuumadda iiraan arrintan ayaana dab ku sii shidaysa xiisadda sii holcaysa ee gobolkaasi bariga dhexe ciidamada ilaalada kacanka ee iiraan ayaa xaqiijiyey geerida haniya saacada kadib markii uu ka qayb galay xaflad lagu dhaarinayay madaxweynaha cusub ee dalkaasi waxaanay sheegeen inay arrintaasi baadhayaan ismaaciil haniya oo degganaa dalka qatar ayaa ahaa wejiga diblomaasiyadda ee xamaas isagoo ururkaasi ku matelayay fagaarayaasha caalamiga gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee uu socdo dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas garabka hubaysan ee xamaas ayaa banyaan ay soo saareen ku sheegay in dilka ismaaciil haniya in wax ka bedeli doono wejiga dagaalka halka iiraan iyo weliba sidoo kale ay wacada ku martay inay ka aargudan doonto weerarkaasi ka dhacay caasimadeeda hogaamiyaha ruuxiga iiraan aayatullah cali khamani ayaa sheegay in iiraan ay la timi aan idhaahda israa'iil ay la timi arrimo keenaya in si adag loogu ciqaabo aanay tahay waajib dahraan saaran in ay u aargudato hogaamiyaha xamaas ee lagu dilay caasimadooda ciidamada iiraan ayaa hore weeraro toos ah ugu qaaday israa'iil hornaantii dagaalka kasa ma jirto wax faallo ah amaba sheegasho ah oo mas-uuliyaddeeda ah oo ka yimid dhinaca israa'iil marka laga reebo in militariga israa'iil ay sheegeen inay qiimeynayaan xaaladda xogayaha gaashaandhigga maraykanka leod austin ayaa sheegay in washington ay ka shaqayn doonto sidii ay xiisadda loo qaboojin lahaa balse waxa uu sheegay in maraykanku uu gacan ka geysan doono difaaca israa'iil haddii lasoo weeraro u malayn maayo in dagaalku yahay jidka keliya taasi ayaan ku adkaysanayaa waxaanan filayaa in mar walba ay jirto boos iyo fursad diblomaasiyadeed ayaa uu sheegay suxufiyiinta xilli uu booqasho ku joogay dalka filibiin qatar oo xudun u ah dhexdhexaadinta xamaas iyo weliba israa'iil ayaa si adag u cambaaraysay dilka lala beegsaday hogaamiyaha xamaas ismaaciil haniya iyagoo ku tilmaamay inay tahay tallaabo halis ah oo uga sii daraysa xaaladda dalalka turkiga shiinaha ruushka ayaa iyaguna si adag u cambaareeyay tallaabadaasi dilkan ayaa dhacay wax ka yar afar iyo labaatan saacadood kadib markii israa'iil ay sheegtay inay deshay taliyihii xusbullah oo ay sheegtay in uu ka dambeeyey weerar lagu qaaday buuraleyda golan haitis ee ay israa'iil haysato haatana nairobi dowladda kenya ayaa si rasmiya midooda afrika ugu gudbisay go-aanka madaxda isbahaysiga mucaaridka ee asimiyo raila odinga ay ugu soo xulatay inuu u tartamo jagada guddoomiyaha guddida midooda afrika ee horraanta sannadka soo socda lagu wada in la doorto warbixin arrinta ku saabsan waxaa nairobi ee ka soo dirtay wariyahayaga intisaar saalax xuseen go-aanka dowladda kenya ay ku sheegtay in madaxa isbahaysiga mucaaradka azimiya lamoja raila odinga ay usoo xulatay inuu u tartamo jegada guddoomiyaha midowda afrika ayaa lagu soo bandhigay magaalada adisababa ee dalka etoobiya waxaana arrintani soo gudbiyey xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda kenya courier sangai cid kasta oo doonaysa in xilka guddoomiyaha gudooda midowda afrika ay u tartanto ayaa waxay haysataa ugu dambeyn ilaa iyo lixda bisha sideedaad ee sanadkan haddii xilkani uu ku guuleysto raila odinga ayaa waxa uu badali doonaa muuse faki mohamed oo dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka jaad haddaba sandool axmed geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaan waxaan wax ka weydiiyey waxa kenya ay uga dhigan tahay haddii ay jagadani ku guuleysato
dowladda kenya wax badan bay uga dhigan tahay in juhdiga iyo waxa ay gelinayso marka aad aragtid guddoomiyaha guddiga midooda afrika sida aad sheegtay dowladda kenya waxa ay sharaxday hogaamiyaha mucaaradka raila odinga ayaa u sharaxan dowladda kenya iyadoo intaa ay tahay haddana waxaa sharaxan dhowr qofood oo regionka ka mid ah oo ka mid yahay asiga numberka koowaad odinga oo ah kenya u sharaxan ex prime minister waxaa kaloo sharaxan fawziye aadan oo ahaan jirtay wasiiraddii arrimaha dibadda ahaydna ra-iisul wasaaraha ku-xigeenkii xilligii dowladdii hore waxaa kaloo sharaxan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti maxamuud cali yuusuf waxaa kaloo sharaxan master vincent mitton oo ah sijels madaxweynihii hore marka sideedaba doorashadan loo tartamayo guddiga midooda afrika oo afartii sano mar ah lana rajeynaya xilligeedii inuu dhaco february ka in wakhtigaas uu nominad gareeyo shirka dhici doono inuu jaar kareeyo welbi electedka noqonayo sideed shirka saddex soddon iyo sideedaad ee lagu qaban doono adis ababa samitka ayaa loo rajeynaya marka tartanka sidaasuu dhici doonaa meeshaasna waxaad ka garan kartaa inuu doorasho maxaanku irahdaa tafa ay jirto sidoo kale sandhool axmed geela ayaa tilmaamaya go-aanka dowladda kenya ay ku gudbisay in rayla odhinga uu ugu tartamayo jagada guddoomiyaha midooda afrika inay muujinayso inuu jiro heshiis u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda kenya
taa macnaheedu waxay tahay in isla ahaanshaheeda iyadana ay ka muuqato in dowladda iyo mucaaradka ay is-afgarad sameeyeen taasoo macnaheedu ay tahay maxaanku irahdaa markii la arkay inay ka soo muuqdeen ilaa afar wasiir xukuumaddii oo hadda dhisay madaxweyne ruuto uu dhisay afar wasiir oo garabka ruuto ah ee garabka ee raila ah marka waxaad ka garan kartaa inuu jiro is-afgarad ama isfahan la dareemayo asigoo u sharaxay dowladda kenyana inuu u noqdo hogaamiyaha mucaaradka inuu noqdo guddoomiyaha guddiga midooda afrika tartankiisa uu ka qayb galo kuna saaciday meesha waxaad ka garan kartaa in dowladda qaybtii mucaaradka u weyneed in is-afgarad iyo heshiis lala galay bacdamaa la dhisay dowlad coalitiona oo golo wasiiro ah islamarkaasna guddoomiyaha loo sharaxay guddoomiyaha mucaaradka inuu noqdo musharaxa maxaanku irahdaa guddoomiyaha guddiga midooda afrika marka meeshaas sidaasaad ka garan kartaa inuu is afgarad jira intisaar saale xuseen v o a nairobi
militariga dalka suudaan ayaa sheegay in jenaraal cabdifataax al burhaan uu hogaamiyaha ugu sarreeya militarigaasi golahooda uu ka badbaaday weerar loo adeegsaday diyaaradaha darooniska iyadoo xilligaasi uu ku sugnaa xaflada ay ciidamada militariga ay ka qalinjibinayeen oo ka dhacaysay bariga dalka suudaan iyadoo dhacdadaasi sidoo kale ay ku dhinteen shan qof oo kale militariga ayaa waruu soo saaray maanta ku sheegay in weerarka oo loo adeegsaday laba diyaaradaha darooniska ah uu ka dhacay magaalada jubayt ee bariga dalkaasi kadib markii xafladda la soo gebagabeeyey taliyaha militariga suudaan al burhaan oo xafladdaasi ka qaybgelayay ayaan wax dhaawacahi ka soo gaadhin weerarkaasi sida uu sheegay gaashaanla dhexe xasan ibraahim oo ka tirsan xafiiska afhayeenka militariga dalkaasi dalka suudaan ayay saameeyeen dagaallo in ka badan sannad socday kuwaasoo u dhexeeya militariga iyo weliba kooxda sida militariga u tababaran ee r s f kuwaasoo ku dagaalamaya magaalada caasimadda oo ah dalkaasi ee khartuum iyadoo hoggaanka militariguna uu si weyn uga howlgalo dhinaca bariga ee u dhow xeebta baddacas muuqaal uu soo dhigay telefishinka al arabiya ayaa muujiyey dhowr qof oo baxsanaya kuwaasoo ku ordaya jida boord leh markii uu dhacay weerarka daroonku iyadoo muuqaalkooduna uu muujinayay xafladda dadkii ka qaybgelayay ee ku sugnaa oo cirka eegaya markii weerarkaasi daroonku u dhacay isku daygan dilka ayaa imanaya ku dhowaad toddobaad markii hogaamiyaha kooxda sida militariga u tababaran uu sheegay inuu qorshaynayo inuu ka qayb galo wadaxaajoodyo la rabo in xabadda lagu joojiyo oo bisha soo socota ka dhacaya dalka switzerlan kuwaasoo ay soo qabanqaabiyeen dalalka maraykanka iyo sacuudi arabiya jenaraal maxamed xamdaan daaglo hogaamiyaha kooxdan gurmadka degdega ee magacooda loo soo gaabiya r s f ee la dagaalamaya ciidamada suudaan ayaa xoojiyey in wadahadalladu ay dalkaasi suudaan u noqon doonaan tallaabo weyn oo dhinaca nabadda iyo xasilloonnida ah iyo weliba samaynta hannaan cusuba oo dowladda salka ku haya oo ah cadaalad sinaan iyo weliba xukunka federaalka wasaaradda arrimaha dibadda suudaan ayaa iyaduna salaasadii ka jawaabtay martiqaadka maraykanka ee wadahadallada ka dhacaya magaalada jenefa waxaanay sheegtay wasaaraddu in xukuumaddan militarigu hogaamiye ee dalkaasi suudaan ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato hase yeeshee wasaaraddu waxay intaasi raacisay oo ay sheegtay in wadaxaajood kasta ka hor hirgelinta qaraarkii jidda aanu noqon doonin waxa ay aqbalayaan dadka reer suudaan qaraarka suudaan ee ballanqaadkii ilaalinta dadka rayidka ah ee la meelmariyey sannadkii hore ayaa ka dhigan in lasoo afjaro khilaafka balse dhinacna kama go'na ujeeddooyinkiisa in ka badan afar milyan iyo lix boqol oo kun oo qof ayaa ku barakacay dagaalka sida ay sheegtay hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay kuwaasoo ay ku jiraan in ka badan saddex milyan iyo lix boqol oo kun oo qof oo u cararay meelo nabada oo ku yaalla gudaha dalka suudaan iyo weliba in ka badan hal milyan oo qof oo u tallaabay dalalka jaarka kuwaasoo laba boqol iyo shan iyo siddeetan kun iyo saddex boqol oo ka mid ah ay u carareen dalka masar wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa shaacisay in ugu yaraan laba ruux ay ku dhinteen koob iyo labaatan kalena ay la ildaran yihiin ee kiisas xanuunka gowractada ah oo lagu arkay deegaan ka mida gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay inay mamnuuceen isticmaalka iyo weliba ka ganacsiga dawooyinka maandooriyaha ee loo isticmaalo iyo weliba kuwa dhacay ee dhibaatada u geysta bulshada wasiir ku-xigeenka caafimaadka soomaaliya doctor maxamed xasan buraale ayaa khadka telefoonka ugu warramay waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal waxaana ugu horreyn weydiiyey xaaladda xanuunka gowracatada ee ay sheegeen in lagu arkay shabeellada dhexe iyo weliba waxay tallaabo qaadeen
arrintan gowracatada waa arrin runtii ku cusub hadda nagu timid xilliyadii isbuucyadii lasoo dhaafay kana dilaacday dalka waana cudur runtii aad mataqaanaa halistiisana u leh dhimasho qaarna keenay so far waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala cudurkaasito waxaa la yidhahdaa magaciisa gowracto waxa uuna ku sababaa dadka inuu hawada ama neefta uu ku dhejiyo waxaa cudurka laga helay actually maamul goboleedka hirshabelle oo aan runti aad oga wada shaqeynaynay wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedkaas specially gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe ilaa hadda keisaskana soo gaaray oo reportka labska waxa ay gaarayaan ilaa kob iyo labaatan qof laba qofna ay ku dhimateen allah yarxam xanuunka halkaas ayuu ka dilaacay sidaa sheegtay ama laga helay kiisaska ee gobolka shabeellaha dhexe ilaa iyo hadda marka maxaa tallaabaa oo aad qaadeen ama sidee uga falceliseen waxaan u sameynay runtii wacyigelin dheer oo aan dadkaa kala hadalnay gobolkaa jooga wixii cudura ama mataqaana diagnosiska dadkii sameyn lahaa xirfadlayaal caafimaad ay u baahan yihiin iyo ayadana tababaro waa u sameynay waxaan kaloo runtii sameynay diagnosis saxa oo central labka wasaaradda caafimaadka qaranka ku baaray kadibna lagu ogaaday mataqaanaa in ay cudurkaas saxa uga jiro halkaas waana isna ku hayn waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in uusan sii baaxan baaxaddiisa sii weynaan aan halkaasna ku contain garano ku maintain garano insha allah
waxaad soo saarteen amaro ku aadan ka ganacsiga iyo isticmaalka dawooyinka laisku daroogeeyo oo ama maandooriyaha ahaanta loo isticmaalo marka bal nooga waran amaradaasi iyo weliba waxyaabihii arrinkaas aad ka soo saarteen waxaan hadda joojinay guud ahaan gebi ahaanbana aan amar kusoo rognay ganacsatada ka ganacsanaysa maandooriyaha noocaas oo kala ama ka ganacsanaysa daawooyinka aan tayada lahayn ee runtii aafaystay dalka haddana ay la gaaray xilligii runtii wacyigaasayto laga gudbi lahaa sidee ma aragtay ku joojin kartaan ama aad dadka uga hor istaagi kartaan inay isticmaalaan haddii meelihii laga soo gelinayo kale awood intee leeg ayaa u leedihin inaad joojisaan sidoo kalena sidee ayaad ku xakamayn kartaan inay dadka isticmaalaan runtii marka hore dowladdu gacmo ballaaran tahay ayadana ka mas-uula dekadda waxaa jooga hay-adaha amniga oo runtii gobolka banaadir uu kow ka yahay oo si mataqaanaa xoolii haddaba oga shaqeynayo aana runtii ugu hambaliyanayo qaabkay shaqada u wadaan soona qabanaya waxyaabihii maandooriyaasha ah
ka ganacsiga dawooyinka dhacay ayaad sheegteen inaad mamnuucdeen marka sidee ku xakamaynaysaan maxaa xeerar ah oo arrintaasi ku saabsan oo aad soo saarteen si markaasi loo joojiyo ama looga hortago in laga ganacsado dawooyinka dhacay ama dalka lasoo geliyo
dawooyinka runtii waxaan u sameynay habraacyo aan u sameynay shuruuc shuruucdaaseeto aan u sameynay waxay fasiliteed gareynayaan waxyaabaha hadda sheegayshadoo dhan shuruucdaasna waxaan soo marinay garyaqaanka guud ee qaranka wuxuu soo martay wasaaradda cadaaladda waxay soo martay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumaddan qaran mudane xamse cabdibare waxay soo martay golahii wasiirada oo dhan oo runtii ansixiyey meel mariyeyna sharcigaaseeto in mataqaanaa la hirgeliyo
ugu dambeyntii bal ka waran ee heerka ay la eg tahay dhibaatada ama saameynta ka dhalatay ee dawooyinka laysku daroogeeyo ama maandooriye ahaanta loo isticmaalo ee bulshada soomaaliyeed ay ku hayaan gaar ahaan dhalinyarada
runtii waa aada bay mataqaanaa shacabka soomaaliyeed ugu dhibaataysan yihiin waxaad arkaysaa markaad wadooyinka maraysid ee caruur ku dhibaataysan baaxaddeeduna way ballaaran tahay
waagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee soomaaliya oo u waramayey waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dhallinyarada oo inoo hayo isla cabdiqaadir maxamed mursal
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada aan idinkugu soo gudbinno arrimaha dhallinyarada barnaamijkeenna toddobaadkan waxaan ku eegaynaa rajooyin ku saabsan fursado shaqo iyo idiilo ay muujinayaan dhallinyarada oo maalmahan laga dareemayo magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug iyo xaaladda shaqola'aan ee dhallinyarada ku nool magaalada boorame ee gobolka awdal aan ku bilownay rajooyin ku saabsan fursado shaqo iyo idiilo ay muujinayaan dhallinyarada ayaa maalmahan laga dareemayaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug qaar ka mid a dhallinyarada gaalkacyo ayaa isku dayaya inay abuuraan xarumo ganacsi iyo goobo adeeg bixiya oo dhallinyarada shaqola'aanta ah ay fursado ka heli karaan warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
hirgelinta goobaha shaqada ee fursadaha ay ka helayaan dhallinyarada ayaa ku soo badanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana dhowaan qaar ka mida dhallinyarada gaalkacyo oo isu tegay ay hirgeliyeen xarun ka shaqaysa daabacadda iyo naqshadaynta nuuradiin siciid xaashi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada fursadaha shaqo ka helay xarunta waxa uu ka waramayaa sida dhallinyarada camal la-aanta ah ay uga faa'iidaysanayaan hirgelinta goobaha ganacsada ee kusoo kordhaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
waa tahay waa mahadsan tahay cabdiwaaxid macalin isaaq iyo v o a aad baan usoo dhaweynaya waan idinkaga mahad celinaya fursaddan qaaliga aad isiiseen hadday aan intaas kasii hadlo runtii waa arrin muhiimad gaara leh in deegaanka iyo dhallinyarada wax lagu soo kordhiyo gaar ahaan barnaamijyada dhallinyaradu ay ka faa'idaysan karaan annagu runtii dhallinyarada deegaanka u dhalataan nahay inaanu fikirkeenna ku biirno aan kusoo kordhino waxyaabaha noocaasana waxaan u aragnay inay fursad tahay wax loogu abuuri karo dhallinyarada kala duwan ee magaalada gaalkacyo sidaasoo ay tahay hadda kambanigan dhalinyaro badan baa jirta oo ka faa'iidaysatay oo shaqaale ahaan loo qaatay kuwo kaleetana waxay noogu jiraan shortlistiga oo weytin bay noogu jiraan oo way sugayaan waxaana aaminsannahay inaan dib ka qaadan doono marka kambanigu uu si fiican lugihiisa isku taago runtii waana ku faraxsannahay inaan boqolkiiba maadaama dhallinyarada soomaaliyeed ay toddobaatan iyo shan tahay in shaqa abuur dhallinyarada soomaaliyeed loo sameeyo waana soo dhaweyneynaa marka kambanigan uu yimidna dhallinyaro badan baa noo timid oo shaqo codsanahaya ballanqaadyana waa u samaynay haddii ilaahay idmo oo wax soo baxaana ballanqaadyaan u samaynay insha allahu diyaar baana u nahay haddana waxa ka shaqeeya waa dhallinyaro annaga hawsha wadnana dad dhallinyaraa baa nahay marka aadaan runtii usoo dhaweyneynaa anagu fursadaha ee uga bannaan dhallinyarada kambaniyaasha kaleoo magaalada ku yaalla ama cusubna waxaan leeyahay fursadaha uga bannaan dhallinyarada waa inay ka faa'idaystaan oo la siiya nuurdiin xaruntan waa markii ugu horreysay degmada gaalkacyo laga hirgeliyo maxaad ugu aragteen fursad baahin noocee ah baad gobolka ka jirtay marka aad halkan ka hirgelinayseen
waa tahay cabdiwaxid waa mahadsan tahay xaruntani runtii waa waxyaabahan digital technologiga la yiraahdo ayay samaysaa waa daabacaadda casriga ah waxaan u aragnay inay baahi deegaanka ka jirto horey hal shirkad baa uga jirtay oo noocan oo kale ah deegaankuna waa deegaan ballaaran marka baahidaasi inay jirto ayaan u aragnay marka koowaad oo dadku ay u baahan yihiin maadaama hadda waxyaabaha ugu badan oo la adeegsaday yihiin waxyaabaha digital technologiga ah sidaasaan u aragnay baahida labaad oo jirtana waxay tahay inay dhalinyaradii u baahan yihiin in shaqo abuur loogu sameeyo baahidaas jirta iyadana waa u keenay taasna waa u keenay inaan dadka kaga faa'idaysano dad share holderis oo isku tegay ayaa barnaamijkan ka faa'iideeyey dadkana u keenay annaguna runtii dadka dadka uga faa'iideynahay oo shaqo abuurka ugu samaynayaana
dhalinyarada habka aada ku qaadanaysaan ma xirfadlayaal ma aqoontooda maxaad ku qiimeynaysaan
runtii hawshaani waa sax marka koowaad aqoon kama saan la waa aqoon sababtoo de waxaan waa cilmi dad ayaga la mid ahaa soo bartay oo sidaan usoo diyaariyey marka cilmina waa lagu qaadanayaa cilmigaas marka lagu qaato oo la fiiriyo shahaadadooda iyo heerka ay gaarsiisantahay iyo cilmiga ay soo barteenna waxaa jirta waxyaaba la yihahdo skills ama tiri xirfad xirfaddaas marka hawshaanay ku dhex jirtaa waa la baraa marka annagaa barna oo maaragtay trainina u sameynaa hadda runtii shaqaalaha hadda nala shaqeynaya oo kale toddoba bilood bay waxay ku jireen tobabar ku jireen qofku marka aqoon waa leeyahay waa sax combuteris wuu yahay ama i t wuu yahay laakiin cilmigan mashiinaa la isticmaalaya in marka dadka la baro waa muhiim dadka marka ayagoo aqoonta aan ku qaadanayno qofku qof aan wax qorin aan la qaadanayn haddana annagaa barna oo dadka training gelino wakti gelino say dadkii shaqadeenna usii wadaan ugu dambeyntii fursadaha dhalinyarada aad hadda u haysaan oo aada uga faa'iideynaysaan degmada gaalkacyo iyo dhammaan gobolka mudugba oo aad nala wadaagi karta ma jiraan haa way jiraan cabdiwaaxid aad baad umahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad waa way jiraan fursadahaas waxaa ka mida middan waxaa ka mida inaanu samayno tareenino ama maaragtay seminaaro aan qabanno tobabaro inaan samayno tobabaro cafwan tobabaro inaan samayno ama seminaaro kaleeto inaan qabanno oo maaragtay aan dhalinyarada u qabanno aan uga faa'iideyno aqoon kororsi ah si maaragtay ay xirfadaha dhalinyaradu u bataan waxyaabo kaleeto way jiraan oo aan dadka deegaanka ama bulshada deegaanka aan ku caawino dhalinyaradu ay ugu horeeyaan marka waxaan aaminsanahay meeshaan inay xarun dhalinyaro tahay dhalinyaradana looga faa'iideyn doono marka run ahaantii annagu waxaan wax u keenay ama aan wax u qabanayno ama aan rabna inaan hormarino waa dhalinyarada deegaanka inay ayaguna ka faa'iidaystaan ragga naga mid oo nala mida oo dhallinyarada ahna inay horumarintaas kale deegaanka kusoo kordhiyaan annaguna runtii dhallinyarada waa usoo kordhinay fursadana way uga bannaan yihiin kuwo badan oo shortlistiga nagu jirana way jiraan oo sugitaan macnaha aan u ballan qaadnay shaqooyin kambaniganina waa kambani cusub fursado waa uga bannaan yihiin haddana way imaan karaan qaybo ka mida oo waxaa jira xitaa noola shaqeeya ee maaragtay qaab oo oo caadi ah oo runtii indirecti ah marka qaababkaas kuwa noola shaqeeyaa jira ayaguna runtii marka dhalinyaradu anagu bayskeeni waa wuxuu yahabe inaan dhalinyarada waxna u keenay ayagana aan rabna inaan wax u faaideyno annaguna aan ka faaideysan insha
xarunta oo aan ku booqday dhalinyaro fara badan oo shaqooyin ka haya waxa ay ka sheekeynayaan fursadaha shaqa abuurka ay ka heleen dhalinyarada gobolka mudug magaceyga waa maxamed cabdulaahi ciise oo jooga oo ka mid ah dhalinyarta magaalada gaalkacyo joogta oo ku waxbaratay kambanigan hadda aada arkaysaan ayaa ka shaqa bilaabay soo yacni aan u galay itixaan qaatana maasha allah awal baalo muddo ayaan ahaa laakiin ayagaa iiga faa'iideeyey ama aan fursad u helay inaan ka shaqa bilaabo muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kusoo kordhayey goobo ganacsi oo dhalinyaradu ay ka helayaan fursado shaqo halka qaar kale oo badanna ay weli camal la-aan ku yihiin magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdiwaaxid macalin nisaaq v o a gaalkacyo
qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada boorame ee gobolka awdal ayaa ka cabanaya duruufo shaqola'aan oo halkaasi ku haysta dhallinyarada shaqola'aanta ah ayaa u badan kuwa ka qalinjabiyey jaamacadaha ku yaala gobolka awdal warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa boorama nooga soo diray wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good
dhallinyarada ugu badan ee shaqala-aanta ka cabata ee ku nool gobolka awdal waa kuwa ka qalinjabiyey jaamacadaha maadaama aanay haysan fursado shaqo ay ku helaan taasi ayaa sababta cabashada shaqala-aanta sida uu qabo mid ka mid a xubnaha golaha deegaanka ee degmada baki ee gobolka awdal anigoo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka magacayguna yahay maxamed cumar jiray haddii aan isku dayo inaan ka hadlo shaqola'aanta jirta ardaydu markay ka baxaan jaamicadaha waxaa yar fursadaha shaqo ee dalka taalla saas daraaddeed maadaama fursadaha shaqo ay yaryihiin ardayda dhallinyartaasi dhammaantood waxaa ku dhacay shaqola'aan shaqola'aantaasi markay hesho iyagoo heli karaya inay shaqo abuur sameeyaan oo shaqooyinka meelaha hoose ay qabtaan laakiin aanay iyagu ku dadaalin inay shaqooyinka hoose soo bilaabaan dhanka kale hadday shaqo abuur samayn lahaayeenna maalgeli bayna haysan taasina waxay keentay inay xaggii nabadgelyada iyo dadkiioo kusoo badanaya suuqii shaqola'aanta dhalinta ka qalinjebisa jaamacaduhu waa qaar iskala han weyn inay ka shaqeeyaan shaqooyinka hoose haddii ay waayaan shaqooyinka ay jecel yihiinna ma awoodaan inay shaqo kale qabtaan cabdisamed cumar waa wiil ka mida dhallinyarada wax ka baratay jaamacadaha waddanka gudihiisa waxaanan weydiiyey waxa u sababa inay dhallinyarada jaamacaduhu shaqooyinka hoose ay qawadaan kana shaqayn waayaan
waxaa u sababa qofkii oon markuu jaamacadda ku jiray aan soo qaban wax shaqo ah sida shaqooyinka volontiyeerka shaqooyinka kale ee laga qabto ee suuqa ah ee iyaguna maaragtay meheradaha ah in laga soo shaqeeyo subermarketiska in meelaha hoose shaqooyinka laga soo bilaabo marka taasaa saboobaysa inuu qofkii markuu shaqadii subermarket loogu yeelo inuu maaragtay shaqadii uu hankiisa uu arko inuu aanu u qalmin uu meel sare markaa hankiisa uu la doono runtii waxa uu qaadaya qofkaasi markuu shaqo waayo wuxuu doorbidayaa inuu iska fadhiyo inta badanna dhallinyarada waxyaalaha saameeya waxaa ka mid ah inay jiraan dad qurba joogoo dhaqaalaha usoo dira marka qofka hadduu shaahiisii iyo baalishkiisii yaraa u helo dee suuquu iska fadhiyaya taasuu iskaga qanacaya marka xagga kale iyaduna waxaa caqabadaa in shaqala-aanay ka jirta dhinaca dowladda oo fursadihii ay yar yihiin marka dowladdu inay shaqa abuur samayso ardaydii jaamacadaha ka soo baxaysana inay ka badan yihiin shaqadii waddanka taalay taasaa saboobaysaa inay isnoqon waayeen ismaajgarin waayeen labadii marka dhallinyaradu inuu hankooga kor u qaadaan shaqooyinka ay bilaabaan baan kula telin lahaa meel hoose ka soo bilaabaan si ay kor ugu socdaan horumar fiican u gaadhaan haddaba sidee dhallinyarada shaqo abuur loogu samayn karaa haddii ay helaan maalgelin islamarkaana u abuuran karaan shirkado shaqo abuura dhallinyarada gudahooga su-aashaasi waxaan weydiiyey mid ka mid a dhallinyarada iyaguna ka qalinjabiyey jaamacadaha waddanka gudihiisa magacaygu horta waa cumar maxamed cusmaan waxaan odhan karaa macnaha shaqa abuurka dhallinyarta loo samaynayo waxa weeyaan maxaa loo samayn karaa in shaqa abuur nin walba xifradda uu leeyahay loogu sameeyo anigu waxaan qalinjabiyey labada kun iyo saddexiy labaatankii haddana waan fadhiyaa oo shaqa la-aan bay haysaa markaa dhallinyartaasi shaqa abuurka loo samaynayo waxa weeyaan waa in shaqada qof walba xifradda uu leeyahay shaqa abuur loogu sameeyo si uu ugu qabsado baahiyeedkiisa ugu daboolo dhallinyar badan oo sidayda ah ama macnaha xirfadii leh laakiin aan shaqadii aan hayn baa dhulka buuxa oo intaasoo tirada ciidda ay ka badan tahay marka waxaan odhan lahaa dadkaasi arrimahaasi ka shaqayn karaa ee qaban karaa macnaha dadka caawin karaa inay macnaha xirfadda qof walba xirfadiisa ay ku wacyigeliyaan dabeedna loogu sameeyo shaqaabuur loogu sameeyo dhalinyartu markay gaar u sheekaysanayaan ee ay ka sheekaysanayaan shaqala-aanta haysata iyo jaamacadaha ay ka soo baxeen waxyaabaha ay ka hadlaan maxaa ka mid a waxaa ka mid ah waxyaalaha ay ku sheekaystaan waxaa ka mid ah in macnaha ay waayeen qof garab ku siiya shaqadii halkii ay ka doonan lahaayeen ama ku hagaajiya sidoo kale aanay haysan wax garaba ay ka haysan ama faamiliga ha noqdaan ama ha noqdaan dadkii kale ugu jira dowladda waxyaalahaasay ka cabtaan inta badan oo ay dhaliilaan dadka dowladda ku jira oo idhaahdaan fursadaasaa jiray oo fursadaasaa jirtay oona looga faa'iideyn waayey oo waxaasoo fursada ayuu dayacay qofkaas ama xildhibaanka noogu jira meesha sidaasay ku sheekaystaan
cumar ow dhallinyartu ma awoodi kartaa haddii maalgelin la siiyo inay mashruuc shaqo abuura la yimaadaan oo iyaga laftoodu wixii maskaxdooda ka guuxaya ay shaqo abuur ka samayn karaan oo si gaara ay u shaqaysan karaan oo aanay dowladda iyo cid kale oo mas-uula aanay shaqo ka sugin haddii ay maalgelin helaan haa way way awoodaan waayo dhallinyartu xirfadoogu way kala duwan yihiin nin walba xirfadgaad yuu leeyahay waxbuu ku fiican yahay waxbuu hindisi karaa haddii ay isku keenaan oo dhallinyartu isku tashato waxay awoodi karaan inay samaysan karaan shirkado wadankana wax tari kara iyagana lafoogaga wax tari kara qaar ka mid a dhallinyarada ka qalinjabiyey jaamacadaha gobolka awdal oo aan wax ka weydiininay dhinaca shaqala-aanta iyo sida ay dhallinyaradu shaqa abuur u samaysan lahaayeen iyo waxyaabaha ay kaga cabanayaan shaqala-aanta marka ay ka soo baxaan jaamacadaha waddanka gudihiisa iyo dugsiyada ku yaala gobolka awdal haashim sheekh cumar good v o a buurama
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii dhallinyarada oo toddobaadkan aan idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab ciddii uu barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa boggeenna internetka ee v o a somaali com ama boggeenna facebook intaan barnaamijkan mid la mid a ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasina waxayna la socodsiinaya cabdiqaadir maxamed mursal militariga israa'el ayaa sheegay in weerar ay ka fuliyeen caasimadda lubnaan ee bayruud oo ay ku bartilmaamadsadeen taliya xisbullah ka tirsan ay sheegeen inuu mas-uul ka ahaa weerarkii cirka ee lagu dilay labiyo toban dhallinyaro israa'iiliyiin ah oo ku ciyaarayay garoon kubadda cagta ah oo ku yaalay buuraleyda golan haitis warbixinaha qorta v o a waxay noo soo koobayay ibraahim xasan daandurey qarax xooggan ayaa la maqlayay iyadoo qiiq aad u badanna uu ka kacayo duleedka koonfureed ee beyruud halkaasi oo ay ku xoog badan yihiin dagaalyahanada xisbullah ee ay iiraan maalgeliso sarkaal ka tirsan xisbullah ayaa sheegay in dhismayaal dhowra ay waxyeelo soo gaartay iyadoo mas-uuliyiin ay sheegeen in laba qof ay ku dhinteen weerarka warar ka imaanaya bariga dhexe ayaa sheegaya in taliyaha xisbullah lagu magacaabo fu'aad shukar balse aan si dhab ah looga warhaynin inuu dhintay warbaahinta sacuudiga alxadad ayaa waxa ay sheegtay in shukar u badbaaday laakiin shabakadda wararka ee israa'iil ee net ayaa waxa ay ka soo xigatay ilo dhanka ammaanka ah oo israa'iil ka tirsan inay jirto suurtagalnimo aad u sarraysa oo ah in sarkaalka xisbullaahi la dulay haddii uu ku jiray dhismaha la duqeeyey shukar ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa la taliyaha dhanka ciidamada ee hogaamiyaha xisbullah xasan nasrullah waxaana uu muddo dheer ka tirsanaa ururka uu maraykanku u aqoonsaday argagixiso waxaana uu ahaa madaxa qaybta howlgallada ee kooxda xagjirka ah maraykanka ayaa cunuqabateen ku soo rogay shukar sannadkii labada kun iyo shan iyo tobankii oo si aada ugu doondoonayay kadib markii lagu eedeeyey inuu ka qayb qaatay duqayntii kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo saddexdii lagu qaaday xero ay ciidamada maraykanka ay ku lahaayeen magaalada bayruud mas-uulka ka tirsan xisbullah ayaa madaxiisa waxaa la dul dhigay lacag dhan shan milyan oo dollarka maraykanka ah sida ay sheegtay hay-adda abaalmarinta cadaaladda maraykanka ee wasaaradda arrimaha dibadda oo doonaysa inay soo hesho argagixisada la raadinayo wakaaladda wararka qaranka ee lubnaan ayaa waxa ay sheegtay in duqaynta israa'iil ay la beegsatay meel u dhow golaha shuurada ee xisbullah ee xaafadda hared herek ee caasimadda israa'iil iyo maraykanka ayaa xisbullah ku eedeeyey weerarkii sabtidii lagu qaaday tuulada drus ee maydal shams oo ka tirsan buuraha golan hights ee israa'iil ay haysato inkastoo xisbullah ay iska fogaysay mas-uuliyadda weerarka militariga israa'iil ayaa waxay sheegeen in duqeyno cirka iyo kuwo madaafiica ay ku weerareen bartilmaameedyada xisbullah ee toddoba goobood oo ku yaala koonfurta lubnaan iyadoo xogeeyaha difaaca ee maraykanka lloyd auston uu walaac ka muujiyey isku dhacyada u dhexeeya israa'iil iyo xisbullah inay u xubsiibtaan colaad gobolka oo ballaaran oo ay weheliso tan israa'iil iyo xamaas ee marayka khaza inkastoo aan aragnay dhaqdhaqaaqyo badan oo ka socda xuduudda waqooyiga israa'iil waxaannu weli ka walaacsannahay suurtagalnimada in tani ay noqoto dagaal buuxa sidaasna aston ayaa wuxuu u sheegay suxufiyiinta talaadadii intii uu ku guda jira booqasho uu ku tegay filibiin waxaan rabnaa inaan aragno in wax lagu xalliyo qaab diblomaasiyadeed ayuu yidhi auston ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa isniintii wacad ku maray inuu jawaab ka bixin doono duqayntii golan hights oo ay ku dhinteen laba iyo tobanka dhallinyarada waxaana uu ku celceliyey eedeynta israa'iil ee ah in xisbullah ay mas-uul ka tahay israa'iil iyo xisbullah ayaa isweydaarsanayay weerarada dhanka xuduudda tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza bishii oktoobar ee lasoo dhaafay afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad john kirby ayaa isniintii isna waxa uu u sheegay wariyaasha in maraykanka uu ku kalsoon yahay rajada laga qabo in laga fogaado dagaal ballaaran
wagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daandure nala socodsiinayay warbixintaas oo ay v o a diyaarisay haatana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo cabdiqaadir amaan idhaahdo cabdicasiis barrow
dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay dhowaan ku dhawaaqday in dalka laga joojinayo bacaha ama isticmaalka bacda marka la gaaro soddonka bisha sebtembar ee soo socota haddaba marka la fiiriyo soomaaliya marxaladdan ay ku jirto suuragal ma tahay guud ahaanba bacda in laga mamnuuco dalka oo guud ahaanba laga saaro islamarkaana ciddii lagu arko sharciga ay horteegi karto mase waxaa jira in arrintaasi ay horseedi karto in weli bacda lasii isticmaalo barnaamijka dooda gaaban ee laanta afka soomaaliga ee v o e da ayaan ku eegi doonaa arrintan oo aan idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa waxaa igala qaybgelaya maxamed barwaani oo ka mid ah aqoon-yahanka magaalada muqdisho arrimaha deegaankana u ololeeya iyo cabdifataax xareed oo ka mid ah dadka bartay cilmiga deegaanka muddo dheerna ku shaqaynayay dhammaantiin soo dhowaada waxaan rabaa inaan ku bilaabo cabdifataax xareed cabdifitaax muddo ayaad ka shaqaynaysaa arrimaha deegaanka oo xog badanna kulli waad ka haysaa suuragal ma tahay in waktigan la joogo amarkaasi lasoo saaray uu dhaqan geli doono marka la gaaro dhammaadka sebtembar
waa mahadsan tahay cabdicasiis barrow runtii plasticada oo aan ognahay bacaha dhibaatada ay ku leeyihiin caafimaadka dadka iyo deegaankaba waa go-aan aad u wanaagsan dowladda ay soo saartay in la joojiyo gebi ahaanba bacda laakiin waxaa shaki weyn laga qabaa oo aniga shaki weyn iga jiraa sida ay suuragal ku noqon karto waktiga gaaban ee loo qabtay in la joojiyo bacda sidaan ogsoonahay dowladda bishii febraay wasaaradda deegaanka ay soo saartay dikroota lagu joojinayo bacda ayadoo qabatay muddaysi in bacda lagu joojiyo dhammaadka bisha lixaad kadib wareegto kale ayaa wasaaradda ka soo baxday oo wakti kordhin loo sameeyey joojinta bacda oo laga dhigay sebtembar oo ah bisha sagaalaad in la joojiyo marka waxa aad u adag ayaa ah go-aankaas dhaqangalkiisa waxyaabaha ay ku suurageli karaan waxaa ka mid ah in weli aysan jirin bedel rasmi ah oo dadka isticmaali karaan oo weli magaaladii imaaday wadankii la keenay oo kale haddayna malahayn keliyii yaryaraa ee bacda wixii looga maarmaayo sameyi karay oo kale barwaani soo dhowow marka hore waxaad iiga warantaa arrintan taagan bal adiga aragtidaada cabdifataax doodiisa waad dhegaysatay adiga maxay kula muuqataa xaaladan
bismillahi raxmaan raxiim cabdicasiis adiga iyo dhegeystayaasha v o a ba waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu sidoo kale waxaan salaam qaaliya u dirayaa saaxiibkayga iskuulkana aan ahayn iskulaaska ahayn cabdifatax xareed oo doodan runtii aan ku wadaagayno cabdicasiis arrinta la xiriirta in wasaaradda deegaanku ay mamnuucdo isticmaalka bacaha runtii waa arrin bogaadin mudan soo dhaweynna mudan dadka khibradda iyo aqoonta u leh plastikada iyo dhibaatada ay ku tahay deegaankana runtii arrin aad iyo aad dhibaatadeeda u leh muddo dheerna ay adag tahay in waxyaabahaas ay baaba'aan khatar weynna ku ah deegaankii iyo noloshii dadkaba inuu yahay marka go-aanka lagu joojinayo ama lagu mamnuucayo runtii go-aan bogaadin mudan oo bulshadao dhanna ay tahay inay u dhegan gulaato waa waa sidaasaan la qabaa arrinta la xiriirta marka dhaqangalka sida la tilmaamay sebtember ayuu ku eg yahay waktiga la siiyey ganacsatada walaaca uu muujiyey cabdifataax runtii wax jiro waayo waxaan ku kabayaa aniga siyaasad marka lasoo saarayo runtii waxay u baahan tahay in ay ahaato dhinac kasta mid ka dhamaystiran oo sida uu tilmaamay dhinacyada hadday ahaan lahayd bedelkii hadday ahaan lahayd joojinta in marka la joojiyo dadka ay khuseysay oo dhan ay heli karaan wixii bedelan lahaayeen iyo sidoo kale qaybo badan oo ka mid a dalka sida aan ogsoonnahay waxaa laga yaabaa in dhaqangelinta amarkii dowladda laga yaabo in culaysyo dhanka fulinta ahaa awooddii oon gaarin ha noqoto ama dadkii ka shaqayn lahaa amarkaasi siduu u fuli lahaaba ha noqoto inay iyadana culayskeeda leedahay markaan soo aruurino go-aan go-aan aad iyo aad u wanaagsan oo bogaadin mudan waaye laakiin waxaan isla leeyahay wuxuu u baahan yahay in farsamooyinkii kale ee lagu dhaqangelin lahaa inay wasaaraddu ka shaqaysa intaan la gaarin waktigii loo qabtay si waxay ugu ekaadaan wax dhaqangal noqon kara sidoo kale waxaan weli muuqanin maxaa tallaabooyin ah oo oo ay tahay in la qaado haddii ay dhacdo in la joojin waayo tusaale ahaan qorshayaasha dadka laga yaabo in lagu arko inay ka dhaga adeegeyn labtirkeeda waxa waaye aad iyo aad looma looma baahinin ama bulshadii weli sidii la rabay ma ma oga waxaan isleeyahay marka dhinacyada culayska dhanka fulinta qorshahaasi uu ku fuli lahaa weli culaysya inay ka jiraan ayaan ayaan ayaan la qabaa cabdiftax aad baad umahadsantihiin xareed ayaan rabaa bal markaan inaan fiiriyo xareed markaad eegto soomaaliya waayadii ugu dambeeyay dadka deegaanka ka shaqeeya bacda way ka cabanayeen iyo dhibaatada ay deegaanka ku hayso marka aad eegto xilligan maxaa keenay in aada loo dareemo inay khatarta ugu weyn oo deegaanka iyo nolosha soomaalida ay bacdu khatar ku tahay maxaa keenaad is leedahay
runtii waxaa aad isku bedelay wacyiga dadka waxaa bilaabmay kacdoon dhalinyaro oo oo oo u ololeynaya arrimaha deegaanka oo ay ka mid yihiin saaxiibkii barwani iyo iyo tiimka dhammaan bahda ololaha nadaafadda iyo dhalinyaro kale oo ka falan jibiyeen jaamacadaha sida jaamacadda ummadda oo dafcadii afaraad ay soo saartay dhalinyaro fara badan adduunyadii oo ku baraarugayso deegaanka muhiimadiisa soomaaliya oo yeelatay markii ugu horeysay muddo wakti badan wasaarad ku igman arrimaha deegaanka oo ayadana ay ay ay wakti badan ay geliyeen sidii dadka loo tahaysiin lahaa dhibaatada bacaha iyo deegaanka si guudba wax looga qaban lahaa iyo sidoo kale dadkii oo wax bartay oo aqoontoodii isku gashay iyo noloshii internetka iyo social mediaha oo dadkay arkayaan waxyaabaha side effectiga ama dhibaatada bacaha ay ku yeelanayaan dadka iyo dadka caadiga ah oo xoolodhaqatada ah oo qaarkood markii xoolahoodii ay ay ay ay suuqa keeneen oo xoolihii markii la qalay calooshii xoolaha ama lagu arkay xoolihii inay cuneen baca aad fara badan taasoo marka dhakhaatiirta qaar ay sabab uga dhigayaan cudurrada aan daawada lahayn sida cudurka kansarka inuu ka imaado baca marka wacyigaas tirada badan oo isbedelay ayaa waxa uu keenay in la ogaado in ay bacda dhibaato leedahay marka tan ugu weyn marka oo dhaqaale ahaan marka laga fiiriyo hadda maadaama annaga aan ku jirno dunida saddexaad ama wadamada loo yaqaan least developed countries soomaaliya dhaqaale caameyl weyn oo dhanka dhaqaalaha ayay ku yeelan doontaa bacaha markii la joojiyo gaar ahaan dadka loo yaqaano wax smega ama dadka small small medium enterprise dadka ganacsiyada yaryar leh tusaale ahaan dadka ka ganacsada caanaha oo kaleeto oo bacaha lagu qaado inta badan bagaashka dukaamada yaryar marka haddii dowladda soomaaliya waxaa waxaa wanaagsan inay wax ka bartaan wadamada ruwanda iyo iyo kenya oo kaleeto oo wadamada afrikaana qaabka u joojiyeen waxaana mada kala joojinayo ama waraba in la sameeyo waxaa loo baahan yahay in la sameeyo assessment taasoo lagu ogaanayo social economic impactiga ay ku sameynayso ama dhaqaale ahaan in la sahmiyo siday u saameynayso waddanka dad badan oo ay noloshooda ay ku tiirsan tahay ganacsigooda in baca ay wax ku bixiyaan ayaa ka istaagi doonaa sidoo kale waxaa la rabay in la sameeyo istaraatiijiyad taasoo ah in laga fikiro waktiga la rabo in sida kenya iyo rwandi ay sameeyeen oo kale loo yaqaano face down kadibna face out la sameeyo oo ah la dhaho intaas inta la eg waxaan yaraynaynaa bacaha isticmaalkooda cashuurta lagu kordhiyo dowladda ay ay ay private sectorka ama ay maalgeliso inay ay samaystaan wixii bacda bedel u noqon lahaa sido sida dambiilihii oo kale iyo baacaha kaleeto o kale marka arrintaas waxay noqonaysaa haddii ay ay dowladdii iyo deeqbixiyaashii aysan maalgelin u samaynin businesskaas wixii bacda bedeli lahaa waxay noqonaysaa culays aad u weyn marka taasna waa waa waa in laga fikiro marka in la sameeyo rapid assessment oo ah la ogaado misa baca waddanka soo gasho dadka daily soo isticmaalaan marka waa marka arrimahaas muhiim waaye intaasoo kusoo koobaya aad baad umahadsan tahay barwani markaan dhankaadan jaleeci doonaa markii aad fiiriso dowladda soomaaliya waxaa jira deegaano aysan gacanta ku hayn siyaasad ahaanna waddanka waxaad moodaa in si uun uu u kala xirxiran yahay oo meelaha qaar aysan dowladda amarkeeda gaarin ma kula tahay amarka dowladda inuu meel kasta ka dhaqan geli karo marka aad fiiriso oo soomaalida ay si kasta u kala aragti tahay isku haysato haddana tan lagu heshin karo
caddaas waa mahadsan tahay runtii caqabadaha muhiimka ah ee laga yaabo inay ka yimaadaan fulinta go-aanka mamnuuciyadda bacaha ayuu ka mid yahay annagoo wada og runtii caqabadaha waaweyn ee guud dalka ka jira gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haddana in go-aankaasi uu ka dhaqan galo dhammaan gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaan isleeyahay waa waa culayskuisu ayuu leeyahay oo de sharci kasta iyo go-aan kastaba waxa ugu weyn u baahan yahay waxaa waaye awood kulineed oo ciddii jebisay sharcigaas in tallaab laga qaadaa soo qaban karta fulinteedii iyo dhaqangelinteedii ka shaqayn kartaa marka runtii waa waa arrin culayskeeda leh arrinkaas dhaqangelkiisa culaysku ah laakiin xataa haddii la fiiriyo inta awoodda dowladdu ay gaari karto in laga dhaqangeliyo ay noqoto runtii waxay waxay u baahan tahay commitment iyo iyo iyo kago-naanshay u baahan tahay waxay u baahan tahay wixii inaysan inaysan noqonin af keliya ee ay noqoto wax ay la socdaan farsamooyinkii lagu fulin lahaa cid alaale ciddii jebisana tallaabada iyo laga qaadaa inay caddahay si ay ugu ekaadaan wax aad baad umahadsantihiin maxamed barwaani iyo cabdifataax xareed sida wanaagsan ee aad dooda gaaban uga qayb gasheen dhegaystayaal waxaa naga xasuusina barnaamijka dooda gaaban inuu la xiriiray wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada soomaaliya noomana suuro gelin ah tan iyo kulanti dambe waa barrow idin ah nabadgeli
halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo shirkadda gawaarida samaysa ee shiinaha ee b y d ayaa ku dhawaaqisteeda ah in warshada balaayiin dollar ku kacaysa ay ka dhisi doonto dalka turkiga ay ka dhigan tahay isbeddel weyn oo ku yimi xidhiirka labada dal tallaabadan ayaa timi kadib sannado badan oo ay xisad ka taagneeda taageerada ankara ay siiso dadka laga tirada badan yahay ee wiigarka ee shiinaha sidan ayaa uu wariyaha v o a dorian jones uu kaga soo waramayo ama uu kaga soo diray warbixinta magaalada istanbul labadan dal ayaa isa soo tarayaa heshiiska ay ka gaadhayaan dhinaca dhaqaalaha iyo weliba diblomaasiyadda maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya warbixinta shirkadda caanka ah ee b y d ee gawaarida soo saarta ee shiinaha laga leeyahay ayaa gashay heshiis ay turkiga uga dhisayso warshad balaayiin dollar ku kacaysa warshadan ayaa sanadkii soo saari doonta boqol iyo konton kun oo baabuur oo intooda badanna loogu talagalay suuqyada midooda yurub falanqeeyaasha ayaa sheegaya in heshiiskan uu muujinayo isbeddel ku yimid xidhiirka turkiga iyo shiinaha sebil krabel waa agaasimaha waaxda asia bacific ee jaamacadda getek ee istanbul heshiiskan wuxuu awood u leeyahay inuu yareeyo isku dheelitirnaan la'aanta ganacsi taasi oo dhaawac ku ahayd turkiga dhinaca kalena shiinaha sidoo kale waa u muhiim sababtoo ah baabuurta halkan laga soo saarayo ayaan laga qaadi doonin canshuuraha maadaama turkigu uu kasamyada la wadaago midowda yurub falanqeeyaasha ayaa sheegaya in warshadan la qorsheeyey ay tahay mid looga hortegayo canshuuraha cusub ee midowda yurub uu ku soo rogay gaadiidka shiinaha waxayna sheegeen in maalgashiga cusub uu sidoo kale calaamad u yahay isbeddel ku yimid siyaasadda beijin kadib sannado badan oo ay iska ilaalinaysay inay maalgashato turkiga sherin ergin waa khabiir ku takhasustay shiinaha oo ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasadda ee yurub ma arkaysid maalgasha shiinaha uu ku leeyahay turkiga sababtuna waa in shiinuhu uu u arko turkiga inuu yahay waddan khatar siyaasadeed oo sare leh oo ku yaalla gobolka laakiin taasi ayaa isbeddelaysa qaar ka mid a bulshada wiigariska ayaana ka walaacsan in turkigu uu dhabarka u jeedin doono ankara waxay aad u dhaleecaysay ficilada aadka u daran ee beijin ay ku hayso muslimiinta laga tirada badan yahay ee wiigariska iyadoo in badan oo ka mid ahna magangelyo siisay dadka wax indhaindheeya ayaa sheegaya in wiigariska ka soo horjeeda shiinaha ay hadda ka cabsi qabaan maalgashiga balaayiinta dollar ah ee beijin ay gelinayso turkiga inuu qayb ka noqon karo heshiiskii la gaaray markii wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga xakaan fidaan uu dhowaan booqday shiinaha cagdes ongur waxa ay ka tirsan tahay jaamacadda marmara ee magaalada istanbul waxaa jira warar xan ah oo sheegaya in shiinuhu uu ku cadaadinayo in la ansixiyo heshiiskan dad isku celinta oo ay rabaan in wiigariska turkiga ku sugan ugu yaraan qaarkood lagu celiyo shiinaha si loogu maxkamadeeyo gudaha shiinaha iyo wixii la mid ah kuwo kale ayaa qaba in uu janjeersiga shiinaha ee dhanka turkiga oo xubin ka ah neto ay qayb ka noqon karto loolanka sii kordhaya ee beijin ay ku xoojinayso saameynteeda caalamiga ah gaar ahaanna ay kula tartamayso maraykanka falanqeeyaasha ayaa sheegaya in ankara iyo beijin ay gaarayaan xiriir diblomaasiyadeed oo sii kordhaya oo ay ku jirto dhaleecaynta dagaalka israa'iil ee xamaas waa tan mar kale cagdas ungur oo ka tirsan jaamacadda marmara ee magaalada istanbul tusaale haddii aad u soo qaadato arrinta khaza hadda turkiga iyo shiinaha isku si ayay u arkaan arrintan siyaasadooda dibaddu waa iswaafaqsan tahay oo isku soo noqonoqonaysaa siyaasadoodu aad ayay uga duwan tahay inta badan dalalka kale ee reer galbeedka marka waxaa jira arrimo gaar ah oo heer caalami ah kuwo heer gobol ah oo shiinuhu u muuqdo inuu yahay saaxiib aad uga wanaagsan dalalka kale ee reer galbeedka ankara ayaa soo dhoweysay martigelinta ay beijin bishan ku qaabishay madaxda falastiin dagaalka israa'iil ayaa wato halis ah inuu faraha ka baxo iyadoo khubaradu ay sheegayaan in taasi ay sii ballaarin karto oo keliya waxyaabaha ay wadaagaan ankara iyo beijin
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinaya haatanna gebagabadii aynu maraynaayo aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha
sahanka ku dir isadex iyo lix jeer kow jacaylkana siriyo cad adag tahay siduu yah ragnaa ragnaya qaysaga hormido jacaylkana siriyo cad adag tahay siduu yah ragnaa ragnaya haysaga hormido kamaadhaan siyaasadii sacaabaday rogrogayaan kamaadhaan siyaasad sacaabaday rogrogayaan adna sugee ku nuushahay ku saxaaxa asaqay sidaad yeeli doontaa adna sugee ku nuushahay
codkaasi seenib ciige maxamed ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo